halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabane koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha oktoobar waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna caawana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdiya caashe ibraahim xashacuud
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadweynaha iyo gaadiidka oo maanta dib u bilaabay adeegsiga isgoyska zobe inna lilaahi wainna ileyhi raajicuun masiibada meesha ka dhacday qof kasta oo islaama waa ogyahay hanti badan baa nooga burburtay annaku waa ku dhaawacannay dad badan waa ku dhinteen waxay dhinta allah u naxariista waxay dhaawacmana allaha bogsiiyo haddee toddoba beri ka hor meeshaa dhibkii gaaray iyo maanta insha allah waan rabna inaan ka qabanno waa insha allah waa u jeediin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda isis oo laga qabsaday magaalada raqa xaruntoodii ugu weynayd oo ku taallay dalka suuriya barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka qarax ismidaamin ah ayaa sabtidan ka dhacay duleedka akademiyada militariga afghanistan magaalada kaabuul kaasoo dilay ugu yaraan shan iyo toban ka mid ah militariga tababarka ku jiray dhaawacna u geystay dhowr kale sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga weerarka ayaa yimid maalin kadib markii weerar ismidaamin ah lala beegsaday masjid aada loo buuxo ay shiicada muslimiintu leedahay oo ay ku dhinteen konton qof oo cibaadaysanayay dhaawacna gaarsiiyey tobaneeye kale booliska dalka afghanistan iyo dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in weerarka sabtidan uu dhacay markii uu qof lugeynaya uu isku qarxiyey meel ku dhow gaari caasiyada yaryar ah oo ay ka buuxeen arday militari ah oo ku sugnaa albaabka weyn ee akademiyada militariga ee ku taalla caasimada layidhaahda marshaal faahim afhayeen u hadlay wasaaradda difaac ah oo layidhaahdo dowlad wasiiri ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada waxaana uu sheegay inay afar kale ku dhaawacantay
ugu yaraan konton iyo afar askari oo ka tirsan ciidanka booliiska ee dalka masar ayaa lagu dilay weerar ay geysteen kooxo mintida halkaasoo ka dhacay meel magaalada qaahiro u dhow warkan waxaa laga soo xigtay saraakiil dhinaca ammaanka ah saraakiishan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay in jimcihii koox mintid ah ay ciidanka u galeen deegaanka albaxriya oo saxaraha galbeed ee dalka ku yaala mid ka mid a saraakiisha amniga ayaa sheegay in kolonyo ka kooban afar baabuura nooca s u v-ga loo yaqaano iyo baabuur kale oo ay leedahay wasaaradda arrimaha guduhu lagu qaaday weerar kadis ah iyagoo lagu tuuray bambooyinka gacanta iyo qalab kale oo qarxa labaatan sarkaal iyo soddon iyo afar dhowaan ciidan la qoray ahaa ayaa ku dhintay dhacdadaasi wasaaradda arrimaha gudaha masar ayaa war ay soo saartay sabtida maanta ku sheegtay in tiro ka mid ah askartoodu ay shahiideen sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay hase yeeshee wasaaraddu macluumaad dheeraada oo intaasi ka badan mayna bixin ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay weerarkaasi
habeennimadii jimcaha ciidamada layidhaahdo bashmeerga ee kurdishka ah ayaa hubka culus waxay ku rideen magaalada layidhaahdo altun cobri ee dalkaasi ciraaq ciidamada kurdishka ah iyo kuwa ciraaq ayaa ku dagaalamay magaalada tan iyo aroornimadii sabtidan kadib markii ciidamada ciraaq ay ku dhowaadeen magaalada waqooyiga ku taalla ee kirkuog oo ay dhulka oo ah dhulka hodanka ku ah saliidda oo ay kala wareegeen toddobaadkii hore meel ku dhow magaalada caasimada kurdishka ee ibril la yidhaahdo baqdaad ayaa sheegtay in ay la wareegayso oo ay qabsanayso dhammaan dhulka lagu murusan yahay ee gobolka kurdishka oo ay ku soo celinayso xuduuddii sanadkii laba kun iyo saddexdii
qaramada midoobey ayaa sheegtay jimcihii shalay in shan boqol siddeetan iyo sagaal kun oo ka mid ah qaxootiga rohingya ay ka qaxeen dalka miyanmar ay galeen dalka bangaladesh tan iyo bishii august ee sanadkan hafayeen u hadlay qaramada midoobey oo la yidhaahdo farxaan xaq ayaa u sheegay wariyayaasha in kala bar dadkaasi ay ku sugan yihiin halka loo yaqaano kutubalong halkaasi oo hay-adaha gargaarku ay ka shaqaynayaan inay horay u mariyaan adeegyada asaasiga dadkaas la siinayo jidka gala xerada ay ku sugan yihiin iyo weliba kaabayaasha kale madaxa hay-adda revige international eric paul schwartz ayaa booqday bangaladesh bishii lasoo dhaafay waxaana uu sheegay in horaantii bishii sebtembar ay u sii caddayd markii ay dhegaysteen hadalladii dadka qaxootiga iyo wixii ay ka soo carareen inay ahayd isirsifayn iyo dembiye ka dhana bini'aadanimada oo halkaasi ka dhacay qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa isku dayaya sidii ay u dabooli lahaayeen baahida qaxootiga rohingaha iyadoo isniinta soo socotana lagu wado in shir caalami ah oo deeq lagu ururinayo uu ka dhaco magaalada geneef ee dalka switzerlan
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan muujiyey adkaysi iyo sida iskaashiga bulshada looga gudbi karo xilliyada masiibada maanta oo kale toddobaadkii hore waxaa magaalada ka dhacay qaraxii ugu weynaa taariikhda soomaaliya ee la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dad ku dhow afar boqol oo qof saddex boqol ku dhowaadna ay ku dhaawacantay lix iyo konton kalena lagu waayey dadka magaalada waxa ay ka qayb qaateen howshii gurmadka baadidoonka waxay nadiifiyeen goobta waxaa dib loo dhisay laamiga isgoyska uu qaraxu ka dhacay maanta waxaa dib loo furay isgoyskaasi waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa halkaasi tegey warbixintan ayuuna nooga soo diray siddeed cashe kadib qaraxii xooganaa ee ka dhacay kilomitir feef ayaa maanta markii ugu horreysay waxaa dib u furmay isgoyskaasi iyadoo ay isticmaalayeen dadka iyo gaadiidkaba waxaana sidoo kale dayactir lagu bilaabay goobihii ganacsiga ee waddadaasi ku yaalla ee ku burburay qaraxii halkaasi ka dhacay daahir xasan waxa uu carwo ku lahaa dhismaha hoose ee daarta soobe waxaana uu ka mid yahay dadkii hantidooda ku waayey qaraxii ka dhacay isgoyska soobe waxaana uu v o a uga warramay mashaqadii halkaasi ka dhacday iyo sida ay xilligan uga soo kabanayaan ina lilaahi wainaa ileyhi raajicuun masiibada meesha ka dhacday qof kasta oo islaaman waa ogyahay hanti badan baa nooga burburtay annaku waa ku dhaawacannay dad badan waa ku dhinteen waxay dhinta allah unaxariista waxay dhaawacmana allaha bogsiiyo haddee toddoba beri ka hor meeshaa dhibkii gaaray iyo maantao insha allah waan rabna inaan ka kabanno waa insha allah waa ujeediin wallahi dhayactirku aad buu u fiican yahay sartaa sartii sooba waaye nimankii gacanta ku hayey oo meesha joogay kolle nin kastaba dibdiisa hadday actirtaa layidhi hala samaysto marka insha allah hawshaasaan ku dhawax jirnaa dayactirkaasaa aawadnaa insha allah goobaha waxyeeladu soo gaartay ee ka tirsan dhismaha soobe ayaa waxaa ka mid a farmashi weyn oo lagu iibin jiray noocyada kala duwan ee daawooyinka farmashiga ayaa waxaa ku dhex gubtay dhammaan dawooyinkii yaalay inkastoo qaarkood laga ceymiyey sida uu tilmaamayo maxamed cumar oo ah milkiilaha farmashiga oo aan kula kulmay goobtiisa ganacsi isagoo dib u hagaajinaya wallahi maalinkaas jawigu waa aniga ma joogin farmashiya ma aanan joogin laakiin jawigu aad ayuu u qaldamay dhib weynaa meeshaan ku dhacay shakiyaana gala inay meeshaan dib u furmi doonto runtii laakiin alxamdulilah maanta sabdiga sabdigiisii waaye maxay ahayd waa rajadu way fiican tahay wixii kolley dhiman lahaana way dhinteen dadkii qaar waa dhaawacmeen laakiin maanta rajadu sidii hore way ka duwan tahay sitimaankii aan soo dhaafnay alxamdulilah dadkii meeshan ka shaqaynayay maxaa gaaray dadkii firir iyo wax saasaa gaaray laakiin waxaa nagu soo cararay dad badan oo dhibaato qabo qaar xataa ku dhex dhinteen farmashiyaha qaarna ay dhaawac ahaayeen oo dhaawacooda aan ka qaadno meesha rajada nolosheenna aan ka qabno waxawaaye waa aaday u fiican tahay rajada ilaahay lagama quusto laakiin inay soo kabataan filayna insha allah mardhow meelaha dayactirku ka socda ee ku hanweyn in howlahoodii shaqo ay dib u bilaabaan ayaa waxaa ka mid ah dhismaha sariiflayaasha isgoyska soobe oo dhammaan ganacsatadii halkaasi ku sugnayd ay siddeed casho kadib maanta dib uu habeyn ku samaynayeen xaruntooda guddoomiyaha sariiflayaasha isgoyska soobe cabdikariim faarax makaraan ayaa isbarbardhig ku sameeyey siddeed casho ka hor sida uu xaalku ahaa iyo maanta waxa ay dareemayaan sida hadda aad maanta kuu muuqato waa siddeed maalmood kadib dhibaatadii ka dhacday eryadan soobe saamaynteydii ayaa hadda maanta kuu muuqato siddeed maalmood ka hor siday ahayd iyo maanta siday tahay markaan warbixin yar aan kaa siiyo waa meel ay masiiba ka dhacday waxaan leenaha marka koowaad inaa lilaah waa inaa ilaahi raajicuun waa masiibo dhacday oo qadar ilaahay ah ilaahay baan ku aqoonsannahay laakiin wax aad iyo aad u naxdin leh ayaa ka dhacay meeshan oo baaba leh oo naf iyo maal intaba ay ku baaba'een walaal anugu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka iyo masaajidka u sii socdo sagaal saac iyo labaatan daqiiqana ay ahayd ayaa qarax u dhacay qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahaaday meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan oo waddadu cariiri ay ahayd waxaan ku qiyaasi karaa ilaa lixdan ilaa toddobaatan gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen marka qaraxuu dhacay oo intaasna ay wax wada dhibaata ay wada gaartay oo baabuurka ugu yaru ay maaragta dhowr qof ay ku dhimatay qaarnaba ay baaba'een oo maaragta dhibaato xoogle ay ku gaarta meesha waxaan rajaynayaa oo aan rajo weyn ka qabaa in hawshii sidii ay ahayd ay ku soo noqoto oo noloshii iyo maaragta dhaqdhaqaaqii iyo saamayntii wax walba inay caadi noqdaan aan rajaynaynaa maanta waxyaabaha u weyn waxaa ka mid a soomaalidii muqdisho joogtay oo dhan unbaa isugu timid meeshii bal dhibku ka dhacay inay soo aragto oo maanta waxaan dareemaynaa saxmad aad iyo aad iyo aad iyo u ballaaran qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay isgoyska soobe ayaa marka laga soo tago goobaha ganacsiga waxaa meelaha uu saamaynta ku yeeshay ka mid ah goobaha waxbarashada oo ay ka mid tahay jaamacadda somerfield ee ku taalla dhabarka dambe ee hotel safari maamulaha jaamacadda somerfield qaybteeda soobe xasan maxamed xasan ayaa si kooban uga warbixiyey waxyeelladii ardaydooda soo gaartay maalintii uu qaraxu dhacay iyo rajada ay ka qabaan howlihii waxbarashada inay mar kale dib u bilaabaan sabdigan sabdigii ka horreeyey annagoo xiisadda galabta jaamacadda subax afternoon ee moodnaan leenahay galbihii waxaa noo dhigtaan qolooyin injineeri eh ee civil engineering iyo petrol engineering jawigu wuu ii degnaay galaasyadaa lagu kala jiray macallimiintii ardayda jawi deganaa lagu jiray xiisooyinaa socdeen hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen gurigiibaa qayb ka soo dumay mugdi fara badan aana soo galay iyo waro fara badan alxamdulilaah markii aan iswaraysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey toddoba arday ay ka dhaawacantay ee galaasya ku kala jireen alxamdulilaah hal saac kadib soddon daqiiqa kadib jawiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uura fara badan dhanka soobe oo aad noogu dhow meeshuu qarax ka dhaco telsafaari dhabarkeedaan deganahay iyadoo saas jawigu u madow yahay uu uurada socoto aan alxamdulilah wixii dhaawac oo aan qaadi karno oo fuday aan la orodnay marka sidaasiyo jawiga sawirka muuqaalka maalintaas intaasaan ka xasuustaa maasha allah waa rajo fiicanaan leenahay jaamacadda afarta nofembar intixaanka mid taramka loo fadhiisanaa dib u kabasaan wadnaa oo jaamacadda qayb ka mid a dhismaa ka socdo qayb ka mid een cashirada lagu qaadanaa ardaydana moraalkooda aaday u fiican yihiin waxay u muuqato in dhibaatada laga bixi doono marka sidaa darteed jaamacaddii n hal isbuuca gaabna galay oo aan cashirada aan fasaxnay marka alxamdulilah maantana dib u soo laabanay si kastaba ha ahaatee qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay isgoyska soobe ayaa geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed waxaana muuqata in iminka oo muddo toddobaada ay ka soo wareegtay mashaqadaasi rajo weyn laga qabo in isgoyskaasi maalmaha soo socda uu sidiisii hore dib ugu soo laabto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba warar ku saabsan somalilan ayaa inoo soo socda iyo weliba barnaamijyadii xaweyskii martida balse marka hore dalka suuriya isbaaysi ka kooban kurdiyiinta suuriya iyo dagaalyahano carab ah oo taageero maraykanku ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada raqa xaruntii kooxda isis isbahaysigan ayay u suura gashay inay magaalada si buuxda ula wareegaan kadib muddo shan bilood ah oo jidadka magaalada ay kula dagaalamayeen kooxo ka tirsan isis haddaba qabsashada raqa maxay uga dhigan tahay isis iyo isbahaysigii isbahaysiga caalamiga ahaa ee ladagaee dagaalka iyada kula jiray maxayse ka bedeli kartaa jiritaanka kooxda la baxday isis amaba isil khadka telefoonka ee magaalada qaahira ayaa waxaan kula xiriiray axmed maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano bukhaari kana faalooda arrimaha carabta iyo islaamka
run ahaantii dagaalkan magaalada raqa lagu qabsaday waxaa hogaaminaya taxaalufka loo yaqaana xisbiga dimuqraadiga kurdiga kaasi oo soo bilowday sanadkii hore bishii november isbilaarintiisa dagaalkaas oo muddo dheer socday waxay ku guuleystaa akhiira inay gacanta ku dhigaan magaalada magaalada raqa ku taala waqooyi bari wadanka suuriya kurdigan waxaa ku weeliyay xoogaa carab oo yar laakiin aqliyinta ciidamada waxaa hogaaminaya ciidamada kurdi iyo ciidamada maraykan ee labadaas isla qabta waan gartay inta badan lama kala saaro oo kurdiga iyo carabta suniyiinta la socda waa laysku laraa bal sida taxaalifkaasi uu u samaysan yahay hadaad ii sharaxda taxalufka aqlabiyadiisu waa kurdi nimanka shimaalka waqooyi shimaal bari waqooyi bari suuriya degan ee kurdiska hogaaminayo way jiraan hala yar oo caraba loo hogaamiyo ayagana la socdo taxalufka laakiin waxaa muuqataa taxalufka sunniga carabta in aqlabiyadiisa ay ka maqan yihiin ayna u badan yihiin dhankan iyo jeeshkan laa jeesh hor dhankii turkiya ama dhankan kale mucaaradada kale ee axsaabtan kale akhwaanka lagu eedeeyo dhinacya dhinacyada kale u badan yahay laakiin kurdiga aada aad nisba aada u yara ku jirta carabta ay ka garab dagaalamasa aada u yarta waan gartay dalka turkigu raalli kama ahayn in kooxdaas kurdiga reer suuriya inay iyagu ahaadaan kuwa hormoodka ka ah dagaalka alqaacida aan idhaahda isis lagaga saarayo magaalada raq bal hadda turkigu siduu arka arrinta runaanti magaalada ruqa raqa magaalo istaraatiiji waaye dhinacyada dhammaan garbida isku haya suuriya nin walba inuu qasiga qabta ayuu rabay turkiga iyo ciidamadiisa iyo ciidamada uu horboodaya suuriyaanka loo yaqaano ciidamada afurta waxay rabeenaa inay dagaalka ayaga hogaamiyaan maadaama ay magaalada tahay magaalo carab sunni u badan tahay saa darteed turkigana ma ilaaliyo sidoo kale turkiga wuxuu aada uga soo horjeeday isbalaarinta ay subinayaan ciidamada xisbi ulcumaa xisbiga dimuqraadiga turkiga kurdiska kaasoo u arka inay khatar ku tahay jiritaanka turkiya ama dee mustaqbalka midnimada suuriya saa darteed asaga uu kasoo horjeedsaday sidoo kale dowladda suuriya iyada nafteeda raalli kama ahayno laakiin si walbaba ciidamada maraykanka dowladda maraykanka moodo inay gacan siinaysa kurdiga qofka suurtagelisay inuu kurdiga ku qasbanaado inuu aqbalo inay kurdiga magaalada qabtaan dibdood iyadoo lagu helin saasay arrintan ku dhacday waan gartay marka haddaynu turkiga iyo kusii jirra arrintiisa turkiga maxaa lagu qanciyey haddii dee iminka ay kurdiyiinta suuriya qabsadeen raqa dabcan waa xoog lagu xisaabtamayo mustaqbalka runtii turkiya shak badan ayuu ka muujinaya ixtifaalaadka ama dabaaldegii magaalada kurdiga markii la qabtay kurdiyiinta qabteen raqa waxyaalihii u dalsiska kasoo muuqda waxaa kamid ahaa sawiro mucaaradka ninka mucaaradka weyn ee cabdalla ojelan ee turkiga haysta ee turkiga sawiradiisa ciidamadii wata ayaa soo muuqday taasoo turkiya aada uga xanaajin saa darteed turkiya marnaba marnaba raalli kama laakiin maraykanka wuxuu ku qanciyey in markii magaalada raka la qabto hubka cololos bangiyada wixii laga dhigi doono magaaladana ay noqon doonto magaalo dadka ahelka u ah dadka leh ee carabta sunniga ayaga ay maamuli doonaan magaalo maxmiya noqon doonto duqeynta cirka ruuska ruushka iyo suuriya labadaba laga ilaalin doono dhammaan dadka suuriyaanka dhammaan dadka qaxaana lagu soo dhaweyn doono ayagoo gacan laga geysan doono magaalada inay noqoto magaalo ka ka madax banaan laakiin ciidamada kurdiga amnigii sugaya inta kale laakiin idaarada iyo maamulka ay banaanka ka noqonayeen taasaa turki lagu lagu qanciyey laakiin waxaa muujiya turki inuu shaki badan ka muujinaa raalle ka ahan aadna uga xanaaqsanya waan gartay waanu iman doonaa halka ay ku dambayn doonaan kooxdii aysa meesha haysatay hase yeeshee dowladda suuriya iyadu say u aragta arrintan dowladda suuriya ayada nafteeda joogteeda magaalada raqa inay gacanta ku dhigta ay yirata magaalada raqa waxay ku taallaa dhul muhiim ah dhul aada iyo aada u ballaaran dhul beereed ah waxaana ka agdhow sadkii weynaaye suuriya sadka ugu weyn ee dixrinka ugu weyn ee furaad saa darteed dhinacyada suuriya isku hay saddexda kurdiga iyo nimanka ingiliishka furka iyo suuriya ciidamada suuriya dhammaan qolo walba inay ayada gacanta ku dhigta ay yeratay dowladda suuriya maraykanka ayaa ayaa hor istaagay iyada nafteeda inay soo gashiirayso dagaalka laakiin raalli kama marnaba inay nimankan kurdiyiinta ayaga naftooda inkastoo ay dowladda suuriya oga daran tahay inay ciidamada kurdiga meesha qabsadaan ay doorbidayaan ciidamada kurdiga haddana labada dhinac waxaad moodaa inay raalli ahayn inay kurdiga meesha qabsadaan waan gartay ugu dambayntii raggii isis ee magaalada hayey dabcan caasimad bay ka dhigteen xaggey ku dambeeyaan xaggee bay ku dambayn doonaan nimankii sida hadda akhbaarta qaarkay sheegayeen dagaaladii ugu dambeeyey nimanka daacish iyo kurdiga wadahadal ay dhex maray wadahadalkaas oo ah inay si nabad ay ku baxaan dhankaani gobolka derisuluur ay u baxeen alayidhi ayagoo qasas wato yani wafka oosayna ka tegay waa sidii warbixinta qaarkay sheegaya laakiin kurdiga waxay sheegayan inay dagaal iyo awood ku qabsadeen ciidamada qaar wixii laayaan iyo wixii magaalada wax magaalada ka farax ka farxada ayaan ka dhignay leeyihin si kastaba nimanka waxaad moodaa hadda gobolo badan inay haystaan weli daacishka ay ka mid tahay gobolkan deerasuur qaybo kamid ah xalab marka meelahaas ayay u farxadeen weli awoodoodana dhulkaas ay ku jirta ay weli ka dagaalamayaan kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed cabdulaahi oo lagu naanayso bukhaari khadka telefoonka ee magaalada qaahira ayuu igu warramayay halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatan waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaheenna magaalada london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa mursal maxamuud saney oo ah agaasima ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage oo igula sugan xarunta v o eda ee magaalada tan london waxaana barnaamijka nooga hadlaynaa weerarkii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka rayadka ahaa lagu laayay kusoo dhowo barnaamijka mursal waa mahadsan tahay ridwan waxaa la socotaa in toddobaadkii hore afar iyo tobankii oktoobar weerar lagu sheegay inuu ahaa kii ugu xooga badnaa ee dunida soo maray sannadahan uu muqdisho ka dhacay dad badan oo rayad ah oo saddex boqol kor u dhaafaya ayaa ku dhintay afar boqol oo qof dad ka badan waxaa la leeyahay waa ay ku dhaawacmeen dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed say ugu istaageen inay u gurmadaan dhaawacyadii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday maxaad ku fasiri lahayd maxaad ku micnaan lahayd dadaalkaas sida wada jirka ah dadka soomaalidu ay ugu istaageen bismillahi raxmaan raxiim ridwan waa idin salaamayaa adiga iyo bahda v o eda iyo shacabka soomaaliyad oo dhegeysanaya barnaamijkan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan leenahay intii ku dhimatay musiibadaas allaha u naxariisto intii ku dhaawacantayna allaha caafiyo intii ku hanti beeshayna ilaahay bedel kheyr qabha siiya ayaan leenahay ridwano dhib weyn ayaa ka dhacay soomaaliya waxaana marka hore rabaa inaan u mahad celiyo kuna ammaano dadka soomaalida ah shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka gobolka banaadir magaalada muqdisho jooga sidii geesinimada lahayd ay oga jawaabeen khasaaradaas lixaadka leh oo dhacday iyo siday isugu gurmadeen ilaa haddana ugu taagan yihiin in ay wax la qabtaan dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay haddaan usoo noqdo su-aashaada waa musiibo qaran ayaa la dhihi karaa soomaaliya keliya maahane caalamkaba kama aysan dhicin dhowaanahan musiibadaasoo kale marka dadka soomaaliyeed waxay muujiyeen geesinimo waxay muujiyeen karti meel kastoy joogaanba wadanka gudihiisa iyo dibaddiisaba saaxiibada caalamkana soomaaliya kaalmo weyn ayay soo gaarsiiyeen intooda badan khaasatan dowladda turkiga dowladda jabuuti aad ayaan oga mahadinaynaa siday soomaalida ugu soo gurmadeen oo dhaqsaha ah midda kale waxaa muuqata dowladda soomaaliya inay ay dadaal muujisay laakiin dadaalkaas ma ahayn dadaalkii meeshaas ku habboonaa markii la fiiriyo dhinacyo badan waxaa muuqda isku dhexyaac badan dowladda inuu ka muuqday inaan loo diyaar garoobin waddankan oo intaasoo mar ay ka dhaceen dhibaatooyin waaweyn sida loo maareeyey marka laga reebo maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe waxay ahayd khaasatan madaxweynaha oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida inuu fariisto oo uu ka fikiro waxaan hadda dhacay sidii xal looga gaari lahaa laisuguna diyaariyo waxa soo socda oo waxaan wax ka weyn ay noqdaan dhici karta sidii wax looga qaban lahaa marka waxaa ka muuqatay isbarbaryac badan waxaa ka muuqatay howlihii hoose oo loogu talagalay shaqaalaha hoose wasaaradda maareynta musiibooyinka howlihii loogu talagalay inay madaxda qaranka oo la rabay inay ka fikiraan amniga wadanka ay u diyaariyaan istraatiijiyad cad oo comprehensive ah inay ku mashquuleen howlihii hoose ay ku mashquuli lahayn shaqaalaha ayaa muuqata marka la eego waxa dhacay iyo dabcan dadka geeriyooday oo dee aan laga eegin oo keliya tirada laakiin haddana marka la eego shan iyo toban qof oo caruura ka mid ahayd dad arday baa ka mid ahaa dad maaragtay dhakhaatiir ah dad jaamacadaha ka soo qalinjabiyey dad wadankii yimid oo musaacado kooban joogay oo meesha maaragta ku dhintay dhammaantood allah u naxariista laakiin xaaladda hadda abuurantay ee soomaalida ee aad moodo inay ka midaysan yihiin in dhib noocan oo kalea aanu ku dhicin dad soomaaliyeed ma la xajin karaa see looga faa'iidaysan karaa maxaase maaragtay muhiima si dadka soomaalida laysku hayo oo ay ay u dareemaan in dhibaatadan oo kale mar kale aanay ku dhicin dadka soomaaliyed waxay muujiyeen midnimo xoog leh oo aan qof kastoo loo sheega soomaalida ayaa saas isu raaci doonta uusan qiyaasi karin ama uu caqligiisa kusoo dhicin laakiin dhibkan dhacay soomaalida waxay muujiyeen midnimo waxaa muuqata marka dad waxa dagaashanaa oo wadanka burburiyey shacabka maysan ahayn wadankan waxaa ka qaldamay haddii aad dib u raacda taariikhda dowladda dhexe ee soomaaliya oo madaxweyne maxamed siyaad barre hogaamiyaha ka alla u naxariiste waxaa ka qaldamay ciidan la-aan iyo shacabka midaysan ma ahayn raas casiir raasa gamboni maxamed siyaad ummadda soomaaliyad aabbay u bixisay aabba siyaada la dhahay waxaa qaldamay waxay aad u qalday maxamed siyaad siyaasaddii ahayd siyaasadda waa qaldan tahay ha noqoto tii dowladda dhexe khaasatan marka la fiiriyo baarlamaankii iyo siyaasiyiintii wadanka oo laba kun carta ka soo bilaaba ilaa hadda siyaasad dalka kusoo jiray ilaa ay kuwii ugu dambeeyey marka la fiiriyo maamul goboleedyada oo ahayd wixii loo egmaday dowladdan inay hirgeliso daadejiso maamulkii maamul goboleedyadii dowladdii xaaladooda waa ka warqabnaa siyaasiyiintii dalka iyo mas-uuliyiinta dalka meeshay kala marayan waa ka warqabnaa marka waxa laga raba inay doorkooda ka soo baxaan waa siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dalka waaya markaba waxaad leedahay mushkiladda dadka soomaalida haysata ma ahan mid shacabka ka timid ee waa mid hogaan xumo iyo xasilooni darro siyaasadeed salka ku haysa ridwaanow soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasad xasiloon siyaasad deganay u baahan tahay soomaaliya uma baahna siyaasad cakiran ama siyaasad mar kastaba ay ka muuqato dhiilla uma baahna sida ma muuqato hadda siyaasad dhiilla ka muuqataa socota madaxweynahan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sideed bilood ayuu xukunka hayaa madaxweynihii ugu bubulaarsanaa soomaaliya waayo oo dadka soomaalida meel kasta u joogan ay soo dhoweeyeen sideed bilood gudahooda waxyaabaha u ajiif gareeya waxaa la dhihi karaa uu ku guulaysta waxaa waaye maamul goboleedyadii dhisnaay asaga inay colaad marka guul lama dhihi karo inay colaad ilaa heerkaasi dhex marto oo dowladdii dhexoo joogta maamul goboleed intay baxaan ay kismaayo ku shiraan waxaa muuqata baarlamaankii in uu hagardaamo qaarkood xildhibaanada qaarkood ama siyaasiyiinta qaarkood ay dowladdii markii ay ka waayeen mas-uuliyaddii ahayd inay dowladda noqoto dowladda soomaali ay leedahay oo soomaali u wada dhan tahay maxaa dhaca soomaaliya waxaa dhibaateeya waa siyaasiyiinta siyaasiyiin isdiidan qaar xil raba qaar u arka dalka sida loo hogaaminaya sax inay ahayn oo rabaan inay si kale u arkaan marka waxa is haysta waa siyaasiyiinta marka dowladda fursad ayaa hortaala madaxweynaha fursad ayaa hortaala waaya su-aal kale haddaan ku weydiiyo dabcan dowladda guud ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waxay iclaamiyeen dagaal in lala gelayo al-shabaab oo ay ku eedaysay dowladda in weerarkii xoogga badnaa ay ka dambeeyeen sida hadda aad ka dhawaajisayna maamuladii iyo dowladdii dhexe khilaafkoodii weli wuu taagan yahay marka see wax looga qaban karaa amniga haddii madaxdii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii weli aanay ka wada hadlin waxa dhacay iyo meesha loo socdo iyo sida wax lagu xalinaya waxay ila tahay horta annaga cilmi baaris xoogland ka suubinay waana sii dayn doonaa mashaakilka dalka hadda meesha u maray waxaa weye dowladda waxaa waajib ahoo saarnaa waxaa waaye in ay soo dhowaysato dadka ugu kaalmayn kara siyaasadda dalka inay hor u socoto ama dadka dhibaatayn kara inay soo dhowaysato labadaba labadiba ma muuqata hadda marka waxaan dhihi karaa meeshaas waxaa ka muuqata fudayd ayaa ka muuqda oo ah waxaan hadda lagu degdegayo waa la dagaalamaya laleeyahay uma baahna caadifa uma baahna meeshan waxa dagaalamaya waa cadow soomaaliyeed shabaab cadow soomaaliyeed waaye waxa meesha ka dhacayna horta shabaab keligood lukuma yeelan karaan maxaa dhacay waa loo fududay hawshan shabaab dadka u fududeeyey intay joogaan sidee loola dagaalamaya maamul goboleedyadii waxay haystaan dhulka ugu weyna dalka dowladdan waxay joogtaa gobolka banaadir khaasatan labada koontrol inta udhexeysa joogtaa dadkii dhulka weyn haystay in lama caamilo ma muuqata meesha kama muuqata marka waxaa muuqata in dowladda soomaaliya hogaankeeda aysan u jihaysanin xalkii siyaasadda soomaaliya meeshu jiray oo ah shabaab in looga adkaan karo saddex qodob kow siyaasad degan labo soomaalidoo midaysan siyaasiyiinteeda iyo shacabkeeda saddex agab loo diyaarsado dagaal aan dhaqaale loo hayn hub loo hayn oon loo diyaargaroobin in caadifo la dhaho waa lala dagaalamaya waa maqli jirnay warkaas dowladii ka horreyn aan ka maqli jirnay madaxweynahanaan ka maqalnay laba bilaan ku dhammaynaynaa laba sanaan ku dhammaynaynaa khasaaradii ugu weynadoo taarikhda soomaaliya soo martaa ka dhacday marka degdeg looma baahna dagaal wuxuu u baahan yahay in loo qalab aruursado in la isu diyaariyo inaan la isu diyaarinno dagaal caadifo lagu dhawaaqa shacabka lagu kicina cawaaqib xumaa ka imaan doonta waaya waxaa ka dhawaajisay in mararka qaar weerarkii dhacay ama weerarada badanaa dhacba shabaabka la isticmaali karo oo dano kale oo siyaasadeed oo malaha ka xoog badan soomaaliya mararka qaar ay ku lug yeelan karaan maxaa ula jeedaa arrintaas haddii aad fasirto waxaan ula jeedaa horta baabuurka hadda dhulkan dhibaateeyey baabuur military waay t m ayaa la yidhahdaa qalab militarina military unbaa haysan kara marka asagoo socda la arkayna waxay ahayd meesha ugu horeysa in laga qabtay gaarigan wuxuu ka yimid afgooye afgooye dowladda ayaa haysata ilaa uu soo gaaro kilomitr five wuxuu soo maraya checkpointyii dowladda ah dowladda waa inay istaagtaa ay dhahdaa war maxaa dhacay wixii dhacay markii la fiiriya dad lagala xisaabtamaa waa loo fududiyay hawshan iskama ayan imaan shabaab meesha ugu dad badan ee muqdisho maanta oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqoloo qof ilaa shan boqoloo qofna ay ku dhaawacmeen oo la'ya qaarkood marka waa loo fududeeye yaa u fududeeye habarkan keliyana ma aha mar kasta oo dhib dhacana shabaab waa loo fududeeya hawshan shabaabaa ka dambeeyey waa cadow soomaaliyeed laakiin yaa u fududeeyo dowladda ku dhex jira waxaa muuqata meeshaas sida hadda annaga aan isleenahay ciidankii dhaqaalo mishaar lama siina dhowr bil lasoo dhaafay maxaana dowladdu waxay mashquul ku tahay siyaasad qallafsan weli siyaasad wax lagu saxay mashquul kuma ayan ahayn siyaasad wax lagu kala geynaya mashquul ku ahayd waxaa muuqata hiiraan wixii ka dhacay isbeddelka ka dhacay ayadoon toban bil joogin waxaa muuqata galmudug siduu sheegtay madaxweyne xaaf in la rabay xolki xilka in laga tuuro shariif xasan waxaa ku abaabulan siyaasiyiin muqdisho jooga oo uu ku eedayna dowladda inay ku lug leedahay marka waxaasoo dhan markii la fiiriyo waxaa muuqata dagaalkii dowladda dowladda laftirkeeda dabcan waxay ku doodaysay in arrinta dhexdhexaadka ay ka qaadatay iyadoo ay xaq u leedahay laakiin su-aal kale haddaan ku weydiiyo wixii dhacay dabcan wax sahlan ma ahayn dhulka iyo agagaarka marka la eego waxay ka dhaceen iyo dadka ku dhintay waa wax khatartooda leh haddii sidaad sheegtayna qorshe iyo istraatiijiyad ciidan aan lala imaan waxaa suuragal ah in dhibaatooyin noocan oo kale ay dhici karaan maxaa laga baran karaa weerarkii dhacay seese looga hortegi karaa horta midda ugu horeysa oo laga baranayo waxay tahay war in dadkan soomaalida ah dhibkan dhacay aysan ku soo noqonin waxaa lagu gaari karaa keliya waa horta ciidan soomaali in la helo dowladda soomaaliya waa inay heshaa ciidan qaran oo soomaali ama somal shabaab kama adkaan karto ciidan dibad ka mida kama adkaan karaan ciidan qaran oo soomaaliya in la helaa kow waxaa laga baran karaa kow dowladda waa inay isu diyaarisaa dagaal waqti dheer qaadanaya oo aan ahayn maalmo laba waxaa kaloo laga baran karaa inaanan caadifo looga adkaan karin shabaab horaa loo sheegay taas marka wax laga baran kara waxaa kow ka ah dowladda inay isu diyaariso dagaal waqti dheer ah oo istraatiijiyad cad ay ka yeelato sida shabaab loola dagaalami lahaa taas qodobka koowaad qodobka labaad waxaa waaye in xamar bolokeedka ka jira mar dhawanka imid xamar jid la mara oo laamiga soo gala ma jiro qarax ayaa dhacay war maxaa qaldama in la dhaho la istaago oo la dhaho maxaa naga qaldan waxa qaldan waxaa waaye shabaab waxaa ka adkaan kara ciidan ay u dhamaystiran yihiin wixii ciidan loogu talagalo ugu horeysa mishaarkooda ciidan aan mishaar la siinin shabaab lacagay siinayaan waa soo gudbaayaan xeryaha dowladday tagayaan dadka soomaaliya dhammaynayaan iyo mas-uuliyiinta soomaliya marka waxaa looga hortagi kara waxaa waay horta ciidan daryeelle in la helo iyo shacabka oo la wacyigeliya oo u istaaga inay dowladda la shaqeeyaan waaya su-aasha ugu dambeysa dadka soomaalidu dabcan ka sokow inay soomaali yihiin waa dad muslimiin ah oo diinta jecel marar badanna afkaaraha xag jirka ah waxaad moodaa in dowrkii culimada looga baahnaa inay dadka khataraha noocaas oo kale uga digaan inaysan meesha oolin oo dadku ay u arki karaan mararka qaar dhacdooyinka kooxaha argagixisadu ay geysanayaan inay ku qotomaan ama ay la xiriiraan arrimaha diinta marka culimada dowrkoodii ma is leedahay waa la gabay oo meesha kama muuqdo
culimmada doorkoodii waa la gabay tobankii sana lasoo dhaafayna culimmada soomaaliyeed ilaahayna waa weydiin doonaa ummadda soomaalida waa weydiin doontaa culammadii meel kastay joogaan ama dibad ama gudaba waxay noqdeen dad fadhiid ah oo oo niyad jabay inay niyad jabaan ma aha qaarkood waxaan isdhihi karnaa waxa socday raalli ka yihiin waxay u arkaanba diin inay shabaab ummaddan ay kula dagaalayaan kuwii aaminsanaa shabaab inay qaldan yihiinna qaarkoodna waxaan u malaynayaa inay cabsi naflacaarig yihiin oo dadkii ummaddan hogaamin lahaa oo u istaagi lahaa shabaab diin ayay ku dagaalamayaan diin ayaa lagula dagaalami karaa culammada doorkooda waa bannaan yahay waa inay u istaagaan inay shacabka soomaaliya dulligan ee dulmiganka kor qaadaan dowladda la shaqeeyaan horseed ka noqdaan shabaab sida loogu adkaan lahaa ciidanka abaabulaan shacabka abaabulaan shabaabka ay sheegaan inay waxay wadaan diin ahayne ay diin la dagaal yihiin midda kaloo muhimkana waxaa waye shabaabka naftirkooda soomaaliya joogaan waxay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan sagaal soomaali ayaga naftirkooda waxaan u sheegaynaa war waxaan ay ku jiraan ummadda soomaaliyeed hadday rabaan inay xukumaanna daday xukumaan maba kusoo gaarayaan soomaliya waa baabi'iyeen hadday rabaan diin inay ku dhaqaanna waxay hayaan diin ma aha diinta islaamkana intaas waa ka baaxad weyn tahay marka inay alla ka cabsadaano ummadda soomaaliyad u turaan hadday ay moral leeyihiin dad wax garta ay yihiin waa inay ummadda u turaan midda kaloo muhimka ah ridwaan waxaa waaye oon qodobka aan ka booday meeshan waxaa jira waxaa lagu heshiiyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada london aan joogno waxay ugu heshiiyeen barnaamij ciidanka qaranka somalida lagu dhisayo national security architecture la yirahdo lama bilaabin marka dowrkii looga adkaan lahaa shabaab iyo waxaa diidan soomaaliya inay gaarto dowladnimo waxaa kow ka ciidan qaran in la dhiso tallaabna looma qaadin waxaa muuqata inaan tallaab loo qaadin taas naftirkeeda marka markii la isu keeno culammada mas-uuliyaddoodii iyo mas-uuliyaddii ay saarneyd dadka waxgaradka ah iyo siyaasiyiintaba inay midoobaan ayaa meeshaas ayaa muhiim ah waaya aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga adigaa mudan aad baa umahadsantay
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey mursal maxamuud saney oo ah agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage oo igula sugan xarunta v o eda ee london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli iyo barnaamijka martida mikrofoonka ayaad maqlayseen halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington iyo sahro ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka caweyska washington waa mid ka mida barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ka baxa v o a waxaana xiisaha gaarkaa u yeelay dadka soomaalida ee ka qayb gala haddii ay yihiin hal abuurada iyo suugaanleyda soomaalida iyo dhegaystayaasha mar kasta nala wadaaga sheekooyinka xiisaha leh ee iyaga iyo asxaabtooda la soo kulma haddaba barnaamijka caawa waxaan idinku hayaa sheekooyin aad u xiiso badan oo aan filayo inaad ka heli doontaan iyo weliba dareenka uu barnaamijku la wadaagayo dadkiisa oo muddo toddobaadaba ku soo jiray murugo iyo tacsi aynu ugu baroor diiqaynay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan oktoobar waxaan idiin hayaa oo qaybta dambe ee barnaamijka aynu ku dhagaysan doonaa maansooyin iyo heeso abwaano badan oo soomaaliyeed oo heeso gabayo majaajilooyin iyo weliba murti ay leeyihiin aynu wax badan ku dhagaysanay barnaamijkan caweyska washington oo iyagu ii soo diray suugaan ay ugu baroordiiqayaan dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay intii wakhtigu inoo saamaxo ayaynu ka soo qaadan haddii alle oggolaado intaynaan u gudbin sheekooyinka kale ee aan caawa idinku hayo caweyska waxaan idiin soo qabanayaa hees jacayla balse caawa aanu u sii daynayno ujeeddo kale mid ka mida dhegaystayaasha aadka ugu xidhan barnaamijka caweyska washington ayaa maalintii jimcihii ee shalay iimeil ii soo diray waxaanu ii sheegay inuu jeclaan lahaa inuu inala wadaago hees la yidhaahda degmo oo uu qaado fanaanka layidhaha najiib wadna kaabe wiilkaasi wuxuu yidhi heestaasi waxaan u hibeeyey walaalaha turkiga ee mar kastana garab taagan isla markaana kaalin weyn ka qaatay dhaawicii dadkii halista badani ka soo gaadhay qaraxii muqdisho wiilkan oo magaciisa layidhaah maxamed axmed cali wuxuu intaasi ku daray in isaga oo t v daawanaya uu ka arkay dhaawicii oo diyaaraddii turkiga la saarayo islamarkaana ammaankiisa ku soo dhacday heestan oo ay erayadeeda ka mid yihiin digtoor rabbi ii diraay dareen laabtiiyo ka shaba midii dejisee dhaydaay degmooy midan kula simaa miyay dunidaba jirtaa bal hadda heestaasi oo uu maxamed iigu soo diray iyadoo m b tria aynu wada dhagaysanno
degmoy dumarkaba dhammaa midii aan durtay naftaydu ku dogsatiyo dabiibooga hadhayaay dabiibooga hadhayaa rabii diraay dareen laabtiyo ka shaba midii dejisii dhaydaay degmooy degmooy ciidan kula simaa miyay dunidaba jirtaaye dogtoor rabbi diraay darin laabtiyo kashaba midii dejisee dhaydaay degmooy degmooy ciidan kula simaa miyay dunidaba jirtaaye haween doorkoodii markanku helan dagu hankayga dujise ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga ilaah dembigaaga dhaaf haween doorkoodii markanku helan dagu hankayga dujise ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga ilaah dembigaaga dhaaf waynaka runtii soomaalida xariirdii lagu dhalo ducada waalidkeed qabto mawluu iigu deeqayey mawluu iigu deeqayey runtii soomaalida xariirdii lagu dhalo ducada waalidkeed qabto mawluu iigu deeqayey mawluu iigu deeqayey dadaalkaadila gashiyo dulqaadkan kugu jeclo markaan kula soo darsay duriya duriyadii aan jantaay naftaydani dogsatay dadaalkaadila gashiyo dulqaadkan kugu jeclo markaan kula soo darsay duriyad duriyadii aan jantaay naftaydani dogsatay doorkoodii markanku helan dagu hankayga dujise ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga ilaah dembigaaga dhaaf haween doorkoodii markanku helan dagu hankayga dujise ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga
waa hagaag intaa haddii aynu heestaasi degmo iyo codka fanaanka najiib wadnakaabe aynu intaasi kaga nimaadnay weliba dookha maxamed axmed cali oo ka mida dhagaystayaasha barnaamijka caweyska washington oo uu sheegay inuu dadka iyo dowladda turkiga u hibeeyey heestaasi weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington haatan waxaa istuudiyaha igu weheliya walaalkay jaamac buulla jaamac oo ka tirsan bahda v o a ee washington jaamac muddo ayuu fasax ugu maqnaa dalka kanada oo aan odhan karo waa waddankiisa labaad ee uu ku noolaa muddo aad u dheer jaamac sheekooyin aad u xiiso badan ayuu kanada ku soo arkay oo uu jecel yahay inuu inala wadaago waxaa sheekooyinkaasi ugu horreysa casuumad loo fidiyey oo la siiyey gaxadhajo amaba bariiska inta gunta ku dhegta ee xagga ah jaamacow soo dhowo bal casuumadaasina noo faahfaaha sahra aad iyo aad baa umahadsan tahay waa dhowahay waxaa sida aad sheegtay kanada waa dalkayga labaad waxaan tegey oon isu maray saddex gobol oo ku yaala galbeedka dalkaasi waxaanan soo arkay waxyaabo badan laakiin laba arin baan rabaa dhegeystayaasha inaan la wadaago toddobaadkan haye
tan koowaad markii aad muddo adigoo maqnaa aad dalkii dib ugu noqotid oo aad dadkii aad booqato lagu casuumo dee geel baa la ysu qalaa ee, inta badan soomaalida aad iyo aad iyo dee ari iyo digaag wixii la helayaba wixii la helayaba marka een, waxaan tagnay magaalo la yidhahdo vancouver oo ku yaala gobolka british columbia ee galbeedka canadana dhaca haya ee, nin ee, akhyaar oo magaaladaas degan baana soo dhoweeyey saddex qof baanu ahayn maqaayad ee, bershiana ayuuna geeyey waan gartaa waa marka Raashin.
iiraaniyiin baa leh iiraaniyiin baa iska leh waan gartaa marka ee, aad baana loo soo dhoweeyey ninka afar iyo toban sano uu magaaladu deganaa maqaayadda waa laga yaqaanay oo macmiil joogtaa aad baa loo salaamay markii aanu meesha soo galnay marka wuxuu u sheegay inaanu eh, dalxiis nahay oo aan gobol kale ka nimid marka ayagoo raashin wado ayay noo keeneen maadaama eh, martidoodii sharafta lahayd ee macaamiilka u ahayd ay marti kale la socoto hahee bal qiyaas eh, raashinkaana lagu sooray ee intaan raashinkeennii aan dalbanayna loo keenin kusii sugana lagu yidhi wuxuu noqon doona marka waa raashin saan hadalkaaga ka fahmay ixtiraam ahaan laydinku keeniyo soo dhoweyn oo weliba gaar idiin ahaa si gaara maadaama uu macabiil ka ahaa afar iyo toban sano maqaayadaas si fiicanna ay isu yaqaaneen hahee ayaa martidiisa loo soorayey marka kursgeed kolley ma ahayn ay waxaana loo keenay eh, xagaal bariis xagaalkii xagaalkuna xagaal marka eh, waanu is eegnay saddexdeenni kale haye ninkii na marti qaaday ee maqaayadana keenay mooyaane haye saddexdeenni kale waan iskeen waanu is eegnay marka ninkii eh, adeegayey ee noo keenay baa wuxuu yidhi maadaama eh, marti culus kula marti socdo culus aad tihiin Mhm.
ninkan daraaddiin baan idinkugu keenay waan isshafaynaa mugta waan gartaa annagoo yaaban ayuu markaa ninkii aan martida u ahayn eh, oo garaad la yidhaahdo wuxuu yidhi eh, arrintani waa caado ayay ka tahay dadkani haye oo xagaalka iyagu way isku sharfaan marka xagaalka haddaan dadkayna dhegaysanayo u jalciyo waxaad ula jeedaa bariiska marka la kariyo diistida lagu kariyo bariiska oo dhan laga guro gaxaratada gunta ku dhegtaa gunta inta ku degta haddii ay bariis waa tahay, xaggii ah, gudaha ah, ee gudaha, maaragtay ah, bariiska oo dhan haddana waa laga shubtay waa laga shubtay haye marka dee dhankanana sahroy looma arko cunto waaba la aad daadiyaa iyo aad hahee iyaguna way nagu sharfayaan waan garta marka arintaasaa eh, muddo aniga la yaab ila ahayd oo aan dib u eegayo aan islahaa eh, dhaqamadu kala fogaa mug dee markaa ma weydiiso ma tiri bariis kastood karisaan xaggiisa malaa aroosiyadaaba loo diraa
malaa a- a- anagu dhakafaar baan baan kaga soo baxnay xilli aan wax weydiino Mhm.
maanan gaarinba waan ku yaabnay waan garta waxaa ii labeeyey ma ma cunteen horta intaadan halkaa dhaafin gaxaratadii ma cunteen eh, maxaanu ku daynaa haddiina lagu sharfay
waan garta Eh, dhadhamo kolay ku tahay kolley wax waa nugu tageen aad iyo aad marka eh, then waa waa laysku sharfay leen mugta dee iminka haddaad mar labaad vancouver ku noqoto ma laga yaabaa inaad gaxaratadii dalbato ama xagaalkii maya maqaayaddaa dhinacay magaalada kaga taallaba waan iska eegi lahaa
waan garta marka isla vancouver ayaan eh, maalmo afar maalmood baan vancouver iyo nawaaxigeeda ku qaadanay haye marka arrin kale oo la yaab leh baan ku soo aragnay waan garta arrinta la yaab kale waxay ahayd magaalada bartamaheeda ee xaafad gas town la yidhaahdo Mhm, ayaa oo faras magaalaha ah mhm.
ayaa waxaa ku taalla saacad adduunka oo dhan looga yimaado oo in la daawado oo la isku sawiro oo qofki inuu saacaddaas soo arkay waxyaaba caddaynayo inuu magaaladaa tegay bay ka mid tahay ahaa inuu magaalada tagay bay ka mid tahay saacadda laftirkeeda inuu soo arkay Mhm.
dad badan baa magaalada tago oo aan saacadda soo arag marka qayb waxay ka tahay socdaalkaaga haddaad vancouver tagto waa inaad saacadda isku waa dheraraysaa inaad saacaddaas kusoo dheraraysaa marka dad Haye.
badan oo isku sawiray iyo dad badan oo eh, wax ka qorqoranayaan kula kulana waan garta Eh, inan naga mid ah dadka iyagii eh, socday saddexdeedii dalxiiska ahayd ayaa horey u ogaa saacadda iyo taariikhdeeda Mhm.
marka waanu tagnay annaguna Wonderful.
dadkii isku sawirayay baan ka mid noqonay Mhm.
Eh, waaba igu sawirtii soomaaliya laga aad iyo sheegayay aad maxaad is leedahay saacaddaasi saacadaha kale way kaga duwanaanaysaa de horta magaalo kasta astaan bay leedahay oo imika haddaad tagtid baariis oonad birtaa dheer soo garab istaagin ama aad london tagto iyada lafteeda saacad bay caan ku tahay magaalada london oo dadka tago oo dham waa inay halkaa maraan magaalada istanbul oo kale bridge weyn oo caan ku tahay baa jira magaalada san francisco oo kale sidoo kale bridgeka bay la yidhaahdo ama golden beach ee bridge ee ku yaala marka maga- washington oo kale dee qofku washington d c yimaadeena qalkan capital hillka isku sawirin ansax maaha socdaalkiisii marka waxun baan aan u qiyaasayaa mataginka faan kuu firay dee malaha waxunbay ka mid tahay taalooyinka caanka ah ee sida new york oo kale haddaad tagto aanad liberty maaragtay statuuga aanad tegin ay wax kaa dhiman yihiin dabcan.
marka bal adigu taariikhday saacaddaasi leedahay noo gal jaamaco saacaddaasi horta waa eh, laba keliya ayaa nooceeda adduunka ka jira ma gebigaba gebigaba Haye.
keligeed ayaana eh, meel ku taala oo la booqda waan gartay Eh, tii kale kuley way xareysan tahay labaduba kanaday yaalaan marka labadii saacadood ee adduunka keligood yaalay labadiiba kanada labadiba kanaday mid waa la xareeyey si Mid waa la haddii tani xareeyey.
xumaato loogu dayac tiro haatanina en, eh, waa loo soo dalxiistagaa oo Haye.
magaalada faras magaalaheeda vancouver bay ku taalaa saacadani waxay saacadaha kale kaga duwan tahay hahe Eh, korontana kuma shaqayso baterina kuma shaqayso sahraay he haddaa waxay ku shaqaysaa uumi waan gartay marka xili fiid ahaanu anagu tagnay saacadda eh, dadka yimid ee daawanaya qaarkood Mhm.
uumigayba isku yara kululeynayeen oo isku qandacinayeen oo way hoos taagnaayeen meel yaroo hoose oo uumigii qaar ka soo baxayo waan gartaa marka waxay saacaddani mucjiso u tahay oo saacadaha kale kaga duwanaatay Hahe.
maadaama sada caadada ah ay saacaduhu koronto iyo bateri ku shaqeeyaan Mhm.
saacaddani waxay ku shaqaysaa uumi marka marka uumigaasi ma uumi dabiiciya oo deegaanka ka jira oo that's why loogu dhejiyey meesha mise uumi dabiiciya maahee waa uumi loogu loo sameeyo si saacaddan u shaqayso waa uumi loogu talagalay si saacadan u shaqayso Waay.
Eh, hoos ayaa waxaa kaga dhegan eh, meel yar oo biyo kululeynayso oo si uu uumiga u dhasho oga soo baxo waan gartaa shan iyo toban daqiiqo kasta markii ay joogto Mhm.
eh, saacaddii dhawaaq bay sameynaysaa foori oo kale ah Haye.
eh, qiiq badan bayna kor ka sii deynaysaa waan gartaa Eh, marka uumigaas ayaa saacaddaa ka shaqaysiinayo haye Eh, iyaguna way ku talagaleen oo saacadda iyo dhulka meesha ka haysa inta u dhaxayso waa muraayad sidii saacaddii ay u shaqaynaysay Mhm.
oo muuqaal ah wakhtigu siduu u soconayo ayaa meesha ku yaallo marka lix toddobo eh, waxaa yaallo bir oo yar oo wareegsan oo daqiiqadihiiba bir ayaa soo dhacayso mid kale ayaa la kor loo qaadayaa Eh, marka waxaa wado oo meel cidlaha kuma soo dhacaysee waxaa wada silsilad oo marba meel bay tegaysaa marka midna kor bay u socotaa eh, lixna hoos ayay u socdaan waan gartay marka wax- waa saacadeenan caadigay la socotaa ee saacaddaasi maaha saacad iska wareegaysa khaligeeda may waa saacaddeena caadiga la socotaa waad ka eegan waqtiga- kartaa haddaad meesha tagto xilligaad joogto waad fahmaysaa xilliga kanado waqt- saacadaha waqtiga kanado kala duwan oo aad garanayso markii eh, pacific timeka la fiirinayo xilliga dhinaca pacifiga hahe ayaa ayay la socotaa magaalada vancouver bay la socotaa waa Waan- saacad caadi oo shaqaynayso waan garta jaamacow waxaan isweydiinayaa saacaddaasi taariikhda ka dambeysa maxay ti maxaa meesha loogu dhejiyey En, taariikhda horta ugu weyn oo ka dambeysa waxaa weeye sida goonida ay u shaqaynayso laakiin midda labaad ee garab taalo oo su-aal saxa saaraay meesha ku jirtaa haa eh, waxaa weeye waxaa ku deeqay eh, shacabka reer vancouver oo dhaqaalihii saacaddaa ku baxay bixiyey imisadii dii waa hagaag sidan haddaba horeba idinku sheegay qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ee aynu ku maqli jirnay heesaha dabacsan kuwa majaajilada ama maadda ah caawa waxaan idinku bedelayaa heesaha ay fanaaniintu noo soo direen ee ay ku muujinayaan siday uga xun yihiin dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii muqdisho aan ku hormaro fanaaniinta xidigaha geeska oo uu guddoomiyahooga xasan dhuxul absaalax uu ii soo diray maanso kadibna hees laga dhigay oo baroor diiqa xamar dhaxalumay helin dikorkeeda lagu qubo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo in dadkeeda lagu dhibo
xamar dhaxal umay helin dikorkeeda lagu qubo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo
in dadkeeda lagu dhibo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida dhallaankiyo tuqaytida
xamar dhaxal umay helin umay helin dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo duqaytida dhalaankiyo duqaytida xamar dhaxal umay helin geeri joogtay oo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtay oo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada
xamar dhaxal umay helin geeri joogtay oo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtay oo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada
xamar dhaxal xamar dhaxal umay helin ruwag iyo dad qaladsada misna xidhan dhar caadiya soomaaliye misna xidhan dhar caadiya xamar dhaxal xamar dhaxal umay helin ruwag iyo dad qaladsada misna xidhan dhar caadiya soomaaliye misna xidhan dhar caadiya runtii iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay ee fanaaniinta magaalada muqdisho ayaa iyaguna hees ay ku dhiirigelinayaan dadka shacbiga ah ee maalin walba iyagoon waxba galabsan lagu leynayo magaalada caasimada ah ee muqdisho heestan ayaan ka helay baraha bulshadu ay ku xidhiidho guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ay saare cidlanila socodsiinaysay waxa ay sidoo kale u dambaysaa idaacaddaydii fiidnimaynta haddii la idhahdo berreenu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada viodanle sidaas iyo habeen wanaagsan
aqarin weliga aqarin
degmada